wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina oo bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahayn doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada ad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubnaha bulshada rayidka ah oo ka hadlay shirka dhuusamareeb marka madaxweynaha ayaa yidhi waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadka wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahay bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o e-da galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkoodaba ay ka soo bilowmeen ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan ama ka tirsan galmudug amase deris la-aad xubintii qurbajoogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu sidoo kale idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya
afartan iyo shan cisbitaal oo ku yaala gobolka koonfurta maraykanka ku yaala ee florida ayaa isniinta maanta ah soo wariyey in aysan haysan sariiraha qaybta gurmadka degdega ah oo diyaar ah xilli ay sii kordhayaan kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka covid taasi oo caqabad ku noqotay xarumaha caafimaadka florida ayaa xaddii shalay soo warisay in ka badan kun oo kiisas cusub ah taasi oo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo uu gobolkaasi soo wariyo kiisas ka badan toban kun oo kiis kountiga miami ayaa covid wuxuu ugu dhuftay si aad ah iyadoo sagaal ka mid ah shan iyo afartanka cisbitaal ee culayska weyn uu soo wajahay ay ku yaalaan kountiga miami dade francis suares oo ah duqa magaalada miami ayaa soo rogay ganaxyo ad adag oo ka bilaabanaya maanto isniina iyadoo qof kasta oo aan maaskarada wejiga lagu xirto ku xiran goobaha dadweynaha la ganaaxayo lacag ka bilaabanaysa konton dolar ilaa shan boqol oo dolar dadka reer syriya ee ku nool deegaanada ay maamusho xukuumadda ayaa xaddii shalay u dareeray codaynta doorashada ee ay ku soo xulanayaan laba boqol iyo kontonka xubnood ee baarlamaanka dalkaasi dadka ayaa ku codaynayay in ka badan toddoba kun oo ah goobaha codbixinta kuwaasi oo ay ku jiraan goobo labadii sano ee lasoo dhaafay ay ciidamada syriya dib uga qabsadeen kooxaha wax iska cabinta doorashada baarlamaaniga ah ayaa qorshuhu ahaa in la qabto bishii abril laakiin waxaa dib loogu dhigay sababo la xiriira coronavirus isagoo taageero ka helaya dalalka iiraan iyo ruushiya ayuu madaxweyne bashar al asad waxa uu haatan maamulaa dhul aad u ballaaran iyadoo ciidamada kurdiyiintu ay maamulaan deegaano ka tirsan waqooyi bari ee dalkaasi halka ciidamada mucaaradkuna ay ka tiliyaan deegaano hoos yimaada waqooyi galbeed oo ku dhow xuduudda turkiga waxaa si weyn loo filayaa in xisbiga bacath iyo xulafadiisa ay ku guulaysan doonaan aqlabiyadda mar kale iyadoo tanina ay ka dhigan tahay labaatan sano oo ay ka soo wareegtay markii uu bashar al asad xukunka dalkaasi la wareegay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka maali ayaa diiday qorshe dhexdhexaadin ah oo ay wadeen dowladaha gobolka kaasi oo loogu talagalay in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee kasii daraya ee waddankan oo horay ula tacaalayay kacdoon rabsho wata oo kaga imanaya kooxaha islaamiyiinta dhaqdhaqaaqa shanta juun ayaa axaddii ka hor yimid qorshe ay wadeen urur goboleedka dalalka galbeedka afrika ee ekowas kaasi oo ugu baaqayay madaxweyne ibraahim bubakar kiita inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiga mucaaradka madaxweynahan la tacaalaya qalalaasaha siyaasadeed ayaa horay u aqbalay dalab kaga yimid mucaaradka oo ah in la baabi'iyo maxkamadda dastuuriga ah ee maali laakiin dhaqdhaqaaqa shanta juun ayaa si aad ah ugu adkaystay inuu iscasilo madaxweyne kiita maadaama bay yidhaahdeen dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda afrika uu la daaladhacayo dhibaatooyin dhaqaale musuq maasuq iyo kacdoonka islaamiyiinta ee sideed sano jirsaday ee ka socda bartamaha maali qalalaasahan siyaasadeed ayaa horseeday iskudhacyo rabshado wata oo u dhexeeya mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo ciidamada ammaanka kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban dibadbaxayaal ah ayna ku dhaawacmeen boqol konton iyo afar kale urur goboleedka ecowas ayaa diiday dalabka mucaaradka ee ku aadan iscasilaada kiita ugu dambayntiina boqorka afar iyo siddeetan jirka ah ee dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdilcasiis ayaa la dhigay xisbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah ee riyaad isagoo ka gubanaya kaadi haysta sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka sacuudiga ee s b a boqorka oo dalka sacuudiga xukumayay tan iyo labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad sida ay sheegtay wakaaladda oo aan bixin wax faahfaahina oo intaasi dhaafsiisan kadib markii warkan la shaaciyey ayuu ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkadimi waxa uu hakiyey booqasho la jadwaleeyey inuu ku tago sacuudiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga amiir faysal bin farxaan al sacuud boqor salmaan ayaa muddo laba sano iyo bar ahaa dhaxal suge laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ka hor inta uusan noqon boqorka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunida inuu akhrinayay ayuu kaasi ahaa kulan horudhaca oo yeesheen madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb dhinaca kalena ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid gobolada soomaaliya ayaa ku sugan isla dhuusamareeb ayagoo halkaasi ka wada kulamo ay la yeelanayaan madaxda dowlada federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada kulankaasi dhexmara madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubnaha bulshada rayidka kadib ayaa haddaba qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ay taageersan yihiin doorasho qof iyo cod ah inay soomaaliya ka dhacdo madaxda ka tirsan xubnihii bulshada rayidka ee matalaysa shirkaasi ka qayb gashay ayaase beeniyey arrinkaasi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintan nooga diyaariyey shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa kulamo ay xubnaha bulshada rayidka maalmihii lasoo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan dhuusamareeb qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdulaahi maxamed shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gebi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hanaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada waxaan muxuu ahay ku jirnay xog waraysi inaanu madaxda dhegaysanno siday waxuu ahay waxay rabi lahaayeen siday u arkaan xalka inaan dhegaysano markaas kabacdi aan fadhiisano xogtii aan soo ururinay aan falanqayno markaan falanqaynona inaan bulshaweynkii soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhigsanaa marka wareegii ugu horeeyo xog ururinta ayaanaan hortaba dhaafin taasi waa mid waatay midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha maba fadhinba namana weydiisan inaan oo ahay aanu qorshaha ay wadaan aan ku taageerno arrinta kale ee saddexaad waxa waaye dee madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiye noodal ma wada taana una yiri waanu sheegnay shalana wuuna weydiiyey horena wuu noo weydiiyey waanu u sheegnay inaanan moodal annagu wadanin kuwa hadda bannaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin marka yacni annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay ayay nagu ahayd in yacni uu warkaasi soo baxo aad bay arrintaasi rajiciso noogu noqotaa caasho gelle oo iyana ka mid ahayd madaxdii bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galay oo v o eda la hadashay ayaa ku raacsan shirwac waxa ayna ku dooday in bulshada rayidka ah ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha la isku hayo dowrkooduna uu ku kooban yahay isku soo dhoweynta madaxda ku sugan dhuusamareeb marka madaxweynuhu asagaa nooga sheekeeyey muxuu ahaayey moodalka uu aaminsan yahay wuxuu yidhi anagu waxaanu aaminsannahay wadanka muxuu ahaayey dhibaatooyin badan buu soo maray doorashooyin lagu muxuu ahaaye dhacay dadkii soomaaliyeed baan soo marnay sidoo kaleeto waxaan soo marnay wadankii soomaaliya oon hore u soconeyn oo sanadba sanadka ka dambeeya muxuu ku noqonayo oday dhaqameed iyo doorasho aan xaq iyo xalaal ahayn marka madaxweynaha ayaa yiri waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadka wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahaye doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahaye bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo iyo moodal gaar ay u wataan iyo cid ay wax ku ayideen iyo cid ay wax ku diideen annagu waxa waa dhexdhexaad baan nahay waana ku heshiinay inaan dhexdhexaad ka ahaano siyaasadda soomaaliya oon u jihayno meesha heshiis lagu yahay haddii heshiis lagu noqdo qofkii cod fine haddii muxuaha madaxdu ay ku heshiiso muxuu ahaaye inay moodalkii hore wax ka bedel ay ku heshiiso fine hadday ku darsasho ku heshiiso fine annaga waxaan rabna waxa weye wax heshiis lagu yahay oo aan lagu kala tegin oo dhuusamareeb looga tago iyadoo madaxdii soomaaliyeed heshiisay kuna heshiisay wax soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba muxuaha wanaagu ah xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtagelin ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb galay wareeggii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada dhuusamareeb ee ay yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhoweynta dhinacyada warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan oo ku wajahan aragtida xubnaha ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalay shirka magaalada dhuusamareeb
iyadoo qaybo ka mid ah dunida ay kiisaska xanuunka coronavirasku keeno ee covid laba kacleeye ayaa meelaha kale waxaa lasoo warinayaa in kiisaska cusub ee hoos u sii dhacayaan soomaaliya ayaa u muuqata in muddooyinkii u dambeeyey ay kiisaska cusub ee ay soo wariso wasaaradda caafimaadku ay sii yaraanayaan guud ahaan kiisaska soomaaliya ayaa ah iyada oo qofna ay xanuunka u geeriyoodeen haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa xaaladda covid ee soomaaliya ka wareystay dhaktar mahad maxamed xasan oo ka howlgala muqdisho kana tirsanaa guddida qaran ee la dagaalanka covid dcr mahad maxamed xasan oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan maxamushiir aada umahadsan tahay cudurka covid xanuun oo adduunyada dhan mushkilo ku hayo ahaa afartii bilood oo lasoo dhaafay soomaaliyana waxay ka mid ahayd wadamada africa ee cabsida badan loo qabay xanuunka markuu imaanayay laakiin nasiib wanaag sidii aadka loogaga cabsanayay ma uuna noqonin sababaha ha kala duwnaadaano walow ay soomaaliya ka mid tahay wadamada health systemskooda ama nidaamkooda caafimaadka aadku u liito haddana sida uu u galay wadamada horumarsan oo caafimaadkooda horumarsan yahay asia yurub iyo america mauunan xanuunka sidaa oo kale mauunan imaanin dib hoos u dhac baa ku imaada xanuunka kadib hadda cabsibaa haddana dib u bilaabatay oo ah second wave in macnaha adduunyada laga sheegay annaka africa ka tirsannahay africa meela hadda wax laga sheegay last week way jiraan laakiin wax weyn oo hadda la dicleer gareeya ama dowladaha ama wasaaradaha caafimaadka wadamada africa wax laga sheegay ay aad u buunbuuniyeen ma jirto soomaaliya garaafka hoos ayuu u dhacayay dabcan pneumonia uu keenay virusku iska jiraya ilaa wakti waxan waa nooca hargabka ka mid ah oo isu bedelaya inuusan babaha infection geliyo sidaas darteed marka kaisas cusub way jiraan wasaaradda caafimaadka shala oo kaleente shan xaalad oo cusub ayay sheegtay marka wayna jiraysaa laakiin ilaa hadeertaan wax la dhihi kara soomaaliya waxaa soo gaaray second wave ilaa hadeertaan ma hayno laakiin kiisaska korna way u kici karaan hoosna way u dhici karaan ilaa uu xanuunka macnaha uu ka noqonayo mid laga waayey wadankaas ama magaaladaas
marka doctor mahad maxaa ugu wacan in xanuunka coronavirus guud ahaan qaaradda africa waxaa muuqata inuu dalalka kale aada uga hooseeyo ma cimilada ma maxaa yeelay sida muuqata dadku social distancing iyo ma sameeyaan iyo maask la xirto haddana waxaa muuqata inay aada tirada u yartaha marka maxaa ugu wacan
maxamed bashiir wax badanoo hadda oo evidence based ah ma la sheegi karaa ama scientifically la proof gareynayo laakiin generally waxyaalaha aan aadka ugu baraarugnay waxaa ka mid ah xanuunka khayladhaanta adduunyada kale ka jirtay wuxuunan africa uga jirin ayadoo aan sheegnay africa in dadaalada iyo fayodhowrka iyo muxuu ahaay awaamirta ay soo saayaan wasaarada caafimaadka iyo aanan loo nugleyn haddana dadka xanuunka uu ku dhacaayo waa dad da-dooda ay yar tahay sidaa darteed africa waxaa ku badan dadka da-dooda ay yar tahay factor waaye marka taas oo da-da ah sababtoo ah xanuunkan wuxuu aad aad ugu nugul dadka da-dooda lixdan iyo dhowr sano ee ka badan tahay globally xanuunka dadku uu ku dhacay boqolkiiba sagaashan iyo lix ilaa sagaashan iyo todoba waa xaalado yasiran mild conditions ayaa loo yaqaanaa boqolkiiba saddex ilaa afar ayaa critical conditions ah marka maadaama mild conditions uu yahay xanuunka dadku uu ku dhacayo dhalinyarada ah saddex ilaa lix maalin ayay dhib dhib ay xanuunka aad u qabanaya kadib kadibna muxuu ahay waa bogsanayaan ama self limited ayuu noqonayaa dadkan annaga marka africa dadkoodii waayeelka ahaa mar hore ayaa macluul iyo nafaqa darro iyo xanuuno kaleente ayaa baabi'iyey sidaas darteed life expectancyga africa markii la fiiriyo hadda soomaaliya iyo kenya o kale markaan isku fiirino kenya waxaa waaye konton iyo iyo iyo sideed sano waaye fifty eight waaye soomaaliya haddii kor usoo kacday fifty three marka waa dareemi kartaa marka maadaama isku celceliska cumriga qaalibka da-da oo dadka markii la isu fiiriyo xanuunka dadkii aadka ugu nuglaa maba noo joogaanba way naga baabeen taas mid waayo midda kaleente qofka ku nool meel contaminationka uu badan yahay infectionka uu badan yahay difaaciisa sida uu u shaqaynayo wuxuu yahay more irritative manaa more aggressive than qofka kaleente waxaan ka wadaa difaaca qofka meel xanuuno badan iyo infections badan iyo caabuq badan oo ka dhacayo ku nool wuu kacsan yahay difaaciisa marka waxaa jirkiisa ku samaysmay antibodies badan oo ka difaacaya xanuunada sidaas darteed marka sida ula falgalaayo way ka dhaqsiyo badan tahay qofka ku nool meel uusan xanuuno badan iyo caabuq badan uusan ka jirin taasna waxay noqon kartaa factor labaad sidaas darteeda waxaa la dhahaa immunologically dadka ku nool meelaha infectionka uu ku badan yahay africa oo kale ama sabsaxara africa waxaa waaye immuunkooda wax loo yaqaano polycolonal whereby dadka ee ku nool meel caabuq uu ku yaryahay iyo infectioniska immuunkooda waxaa loo yaqaana afka qalad waxa loo yaqaano monocolonal macnaha mono waa hal bolony waa wax badan waa marka sida uula falgalaayo jirka waxa soo weeraraya ayaa dhaqsi noqonayso waa mid arrintan kaleo aad ka dhawaajiso cimilada ah ee lama buruuf gareynin scientifically ayadana waxbay waxbay taraysaa marka iska caabinta jirka uu iska caabinayo xanuuno badanoo hore ugu dhacaayay waxay reedi ka dhigaysaa ee aad u diyaarinaysaa difaacaaga jirka marka waxyaalahaas markii laga reebo ma ogi wax kaleenta ma jiro xanuunka waxaybay ahaydba cabsida la qabay meelaha nidaamkooda caafimaadka uu liito in macnaha uu aad ugu darnaado
haatanna kusoo dhowaada xubintii ilayska v o e da waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da magaalada dhuusamareeb ee gobolada dhexe ee soomaaliya waxay xarun u tahay maamulka galmudug oo ka taliya degaano ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo xasilooni darre siyaasadeed taliya markii jabhado hubaysan ay ka dilaaceen muddo soddon sanno ku dhowaad haatan laga joogo kuwaas oo qayb ka ahaa ridistii xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre toddobaadadii u dambeeyey waxay ahayd magaalo isha lagu wadahayay oo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee soomaaliya ay u wareegeen waxaa tegey oo shirar ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya waxaa ka daba tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed ee galmudug ayaa abuuray su-aalo ku aadan doorka ay nabad iyo dib u heshiisiin ka aslaaxda goboladan ay ka qaadan karaan nabadeynta guud ee soomaaliya abwaan cali faarax dhunkaal oo ka mid ah hal abuurka goboladan ka soo jeeda oo u warramaya barnaamijka elayska v o eda ayaa ka warramaya colaada gobolka dagaalada colaadii ka dhacday meeshaan dhowr nuuc bay isugu jirtaa colaadi waa colaado beeleed oo aarsi iyo waxbaa la iga qabaa iyo daaq iyo cashin lagu diriro colaadna waa colaad siyaasadeed colaada dhaqanna sunnada ibni aadamkay la socotaa oo labada isla dhashay qaabiil iyo haabiil markii isdilaan wixii ka dambeeyey waa isdilayeen laakiin waa laga dawoobi jiray waana laga dawoobay midda siyaasadeed baa dhib badnayd haddaba xaggay ku dambeeyeen colaada ragaadisay goboladan ee ay dadka faraha badan ku dhinteen oo muddo aan sidaa usii fogayn soo gaartay su-aasha waxaa ka jawaabaya sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiin gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal muddo ka bacdi waxay garawsadeen in dadkii soomaaliyeed dib layskugu soo celiyo ee dib heshiisiintaasna inay ka bilaabato iyadoo kale heerah heer intii isku deegaana ama gobol ah ama hadba heer maamul dowladdii soomaaliyeeda ayaa bilaabatay labaatanka sano aan soo dhaafnay oo dagaaladii burburkii dowladda ka dambeeyey waxaa mar walba lagu jiray dib heshiisiino kala duwan oo wejiyaal kala duwan leh cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii galmudug ayaa qaba in dadka goboladan ay wax ka barteen colaadaha soo daashaday waxaa laga bartay in loo istaago hadday ahaan lahayd yacni guurtida hadday ahaan lahayd maamulka hadday ahaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada yacni in nabaddu ay tahay aas-aaska nolosha marka mar haddii colaadi jirto runtii dhammaan aasaasiyaadkii ayaa meesha ka baxaya si marka aasaasiyaadkii u soo laabtaan waxay maaragtaa ay faa'iido ugu jirtaa in colaadaas la xakameeyo dibna maaragtay aysan u soo noqon si aysan dibdhac dambe isu keenin senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa isna qaba in rajada nabadeed ee kasoo muuqata goboladan inay ka dhalatay doorkii odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta oo lagu biiriyey door siyaasadeed oo muuqda
iyadoo muddo ay soo socotay dib u heshiisiintaas laakiin aan miro dhal noqon maanta waxaa lagu guulaystay goboladan gobolkan galmudug inuu maanta xasiloon yahay nabad yahay waxayna ku timid nabaddii ayaa dadkeedii u istaagay iyagoo isugu jira nabadihii hore waxyaabahay u burburi jireen waxaa ka mid ahayd kama ay qayb geli jirin siyaasiyiintu waxay ahayd dhaqanka arrimo dhaqan bay ahaan jireen laakiin maanta waxaa muuqataa nabaddan hadda goboladan dhexaadda ka socotaa waxaa ku wada jira dhaqankii siyaasaddii culummadii qaybihii bulshada waa loo dhanya sidaasa waxaad moodaa markiiba inuu aad iyo aad u soo arkaysid in isku tashi iyo kalsooni iyo maamulkii inuu dhaqaaqo markii marka bulshadu ay wax samaysato waxa weeye siyaasaddu waxay ka xoog badan tahay runtii dhaqanku way ka xoog badan tahay waayo saas baa waxay keentay marka in markii la arkay in deegaankan laga tegay oo xaggii horumarka iyo mashaariicdii iyo nabadgelyadii iyo kalsoonidii ay timid hadda waxaa qasabtay qasab noqotay si aad soomaaliya aad adigu wax ugu tarto marka hore adigu gurigaaga horta sadaqada waa ina gurigaaga ka bilaabataa sida hadda ay u socoto hawsha hadda lahayo inaan aysan yeelan biyadays cabdiraxmaan cali ciise waxa uu qabaa in maadaama gobolka uu ka mid ahaa meelaha ay ka soo bilowdeen colaadaha iyo dagaaladii jabhadaha ee qaybta ka ahaa burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya nabadii horumar uu ku tallaabsado ay wax ka tari karto horumarka guud ee soomaaliya markii lagu guulaysto yacnii qaybo ka mid a colaadahaas oo dib heshiisiin ama xal waara laga gaaro yacnii waxay qayb ka noqonaysaa colayskii haystay ee dhammaan dalka ayay maaragtay yaraynaysaa marka wax weyn bay ka tari kartaa haddii yacnii dhammaan ee maamulada iyo dowladdaba iyo dhammaan bulshadu ay iska xil saaraan waxay qayb ka taraysaa dowladnimada waxay qayb ka taraysaa in ay soomaaliya runtii ay ku dayato deegaanada ku guulaystay inay iyagu dhexdooda waxliyaan dowladduna runtii ay iyaduna ay noqoto si ay u hesho deganaansho siyaasadeed iyo mid yacnii deegaanba marka wax weyn baa ugu jira abwaan cali ciise faarax dhuunkaal ayaa isna fikirkaasi la mid qaba lagu fadhidaa mar haddii dadka deegaanku ay gartaan dhibaatadu meeshay ka socoto oo ah nidaam la'aan nidaam inay inta dhistaan ku heshiiyaan oo ay yidhaahdaan qof walbou dhinacaada ka ilaali waxaa rabtaa aaminsanaawe wax weyn bay u tahay soomaalina wax weyn bay u gashaa waana bartamihii soomaaliya waxaana qabaa haddii halkan dhibkeedu uu xallismo in soomaaliyana uu gaari doono insha allahu tacala cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka elayska waxa uu weydiiyey sida uu arko dadaalada nabadeed ee goboladan dhexe ka socda run ahaantii waxa weeye galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkoodaba ay kasoo bilowmeen ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan iyo beelo fara badan baa ama ay baa ama ka tirsan galmudug amase deris la-ah taasaa waxay keenaysaa in haddii ay iyagu nabad noqdaan ay sahal noqoto inay u gudbiyaan dadka kalena run ahaantii waxaad garanaysaa haddeertaanba inay galmudug ay gogol u dhigto soomaaliya oo dhan waxaa keenay gudaheeday ka xasiloon tahay marka haddii la ogaado in gudaha galmudug ay xasiloon tahay waxaa sahlanaanaysa in meelaha kalena ay xasilaan sidaad xasuusato colaadihii sokeeye oo dhan waxay kasoo bilowdeen galmudug bay kasoo bilowdeen dhinacay rabtaa ama dhinaca ka xigta puntland iyo xiriirka ay la leedahay ha noqoto ama ha noqoto gobolada kale oo koonfurta kasoo jira iyo beelihii isku haystay ama ha noqoto degaan ama daaq ama wax kaleba ha noqoteen marka mar kastaba waad garanaysaa inta beelood iyo inta qabaail iyo inta dagaal ahli ah oo galmudug ka socday marka haddii la saleeyo oo ay noqoto inay xasisho aad bay u fududaanaysaa in soomaalida kalena ay xasisho loona gudbiyo run ahaantii cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey sida loo hubin karo in ififaalaha nabadeed ee uu sheegay ee gobolkan aan dib loo celin marka su-aashu waxay noqonaysaa nabadaasi ma waaraysaa run ahaantii waxyaabaha badan oo hadda dadka soomaalida ah ama ha laga barto wakhtigii casrigii maaragtay dagaalka sokeeye waxa weeye nabaddu ma waaraysaa masalan sidaad xasuusato qabaa'il badan oo ku dirirayay heshiis bay gelayaan waa fariisanayaan mag bay kala qaadanayaan wax kastaa la samaynayaa hadhowtadina meeshadi bay kasoo bilaabmaysaa marka su-aasha meesha taal waxaa weeye see loo hubiyaa marka inay nabadaasi waarto nabadaasi waxay ku waari kartaa oo keliya markii hab dawliya looga gudbo oo habka qabaliga ah laga gudbo masalan waxyaabaha hadda runtii ifafaalayaasha soo baxay oo soomaalidu aada uga diirsatay waxaa ka mid ahaa heshiisyadii hadda galmudug oo dhankeeda ka dhacay bandiiradle iyo galdogob oo dhanka puntland oo inta dadkii isu yimaadeen ay salka kasoo bilaabatay haddana markaa dowladihii galmudug iyo puntland ay xanjada ku dhegsadeen oo iyagu ay yidhaahdeen markaas nabadanoo kale waa rabnaa marka nabaddu markay salka kasoo unkanto oo qabaa'ilku ay heshiiyaan oo odayaasha iyo culummada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan ay u dhan yihiin mid sida hadda midaas ka dhacday ee bandiiradle iyo galdogob oo kale marka waxay fududaanaysaa habka dawliga ah in uu ka faa'iidaysto oo markaa dowladihii gobolka iyo tii qarankuba ay markaas gumdhig ka dhigtaan maadaama ay si adag u heshiiyeen beelihii taasaana sal u ah hadda dhaqdhaqaaqyada hadda galmudug runtii ay ku aflaxayso waxaa ka mid ah nabaddaa salka kasoo unkamaysa oo salka laga soo bilaabay oo beelihii iyagii ay kala qaadanayaan dhiiggii iyo kala heshiisiintii iyo beelihii iyo bulshadii oo qaybaheedii kala duwanayd oo dhan ay u dhan yihiin nabaddii marka waxay keenaysaa in salka laga soo dhiso nabadaas kadibna hab dawliga loo gudbo habkaa dawliga ah oo levelku jooga heerku joogo rabo ha jooge ama ha ahaado dhanka xukuumadaha daakhiliga ah sida galmudug iyo puntland ama ha ahaato dowladda dhexe inuu gaaro oo soomaalidii halkaas ay qarannimadeedii iyo ka raadiso marka waa muhim weeye in la helo nabad salaysan oo waarta taasaana inta badan ka maqnaan jirtay dadka soomaalida ah cabdiqafaar ayaa ugu dambayntii ka waramaya guulaha laga filan karo iyo waxa ay uga dhigan tahay galmudug nabada guud ahaan xasiloonida soomaaliya guulaha hadda la filayo waxaa ka mid a inay waaraan nabadeynta hadda ka socota waad maqlaysay hadda hiiraan beeladega hiiraan iyo iyo iyo galgaduud oo iyagu inta isu imaanaya iskood iyagu aan cidina ku dhex jirin iyagii heshiisyadoodii iyo soo dhisaya sidoo kale mudug iyo waxay ka socotaa qaybo ka mida marka waxaa muhima in hadba la helo dad iyagu isu xilqaama oo aan ahayn hab dawliya waxaa ka mida bulshada rayidka ahaa ka mida culummada ka mida waxgaradka kalaa ka mida taasna waxaa keenaya bisaylka soddon sano oo soomaalidu ay ku jirtay iscayrsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo argagixiso iyo wixii oo dhan ba hadda waxaad moodaa inay soo yaraanayaan taasaana keenaysa inuu wakhtiga dheer ay soomaalidu run ahaantii ay ka gudubto waxaan in inta hadba wiil dad dilo oo haddana loogu hiiliyo hab qabiilaho hanti kale beelo dhan laysku gubo marka waxaad moodaa hadda inay beelihii ay saldhiganayaan oo xasilayaan taasna waxaa keentay inta badan waayuhuna waa dhigayaan dadkiina waxbuu bartay dhallinyaro badan baa soo baxday dalka boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro dhallinyaraduna waa arkeen inaan qabiilku meel geyneyn iyo beelabeelayska iyo waxaas iyagiibaa waxay odhanayaan war annagu dagaal iyo diyaar uma ahin annagaa dhimanna annagaa nala isticmaalaa annagaana mustaqbalka iyagii lagu baabi'iyaa marka bulshadaas badan oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay dhallinyarada tahay waa waxyaabaha aad ugu sahlaya inay beeluhu isu soo dhowaadaan oo heshiisyo iyo wadaxaajood iyo hab rayida ay u bilaabaan run ahaantiina waa waxyaabaha hadda ka socda gaar ahaan galmudug iyo xuduudaha ay la leedahay puntland oo dhan codkaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya waxaana ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o eda inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaaddiin
mahadsanid maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya ilayska v o a waxaadna kala socoteen washington
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaalidatcom haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii xeyndaab loogu sameyn lahaa garoonka diyaaradaha ee xudur si ayay yidhaahdeen looga hortago in xoolo ay soo galaan garoonka arrimahan haaruun macruuf wuxuu ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamulka koonfur galbeed
waa mahadsan tahay haaruunow xudur waxaan u joognaa shaqo ka tirsan shaqo dhinac wasaaradda ah gaar ahaan waxaan u joognaa garoonka diyaaradaha ee degmada xudur ee gobolka bokool oo sida aad la socotid in muddo aanan helin wax dayactira ama xayndaab ama shirkii oo looga ilaalin lahaa xoolaha arrimaha noocaas ayaan u joognaa insha allahu tacaala
goormaa loo baahday siliga sababtoo ah garoonka xudur in muddo ah ayuu jiray sida garoomo badan oo ku yaala wadanka waxa uu ahaa garoon iska furan oo caro ah marka goor maxaa loogu baahday siliga xilligan waa mahadsan tahay haaruunow waa sidaa aad sheegtay in muddo ayuu shaqaynayay garoonka mana lahayn wax xayndaaba maadaama muddo badan uu shaqaynayay uusan lahayn wax xayndaaba meesha garoonka uu ku yaalana ay tahay meel aad ugu dhow magaalada iyo ceelal biyoodyo badan oo usoo oo oo usoo oo dhaantago dad fara badan iyo xoolo intaba sidaas darteed waxaa lagama maarmaan noqotay maadaama dhibaatooyinka xagga diyaaradana ay soo bateen isbuucii lasoo dhaafay oo horena ay isku sigteen shil diyaaradeed ka dhici rabay arrimahaas ayaa keenay in lasoo aado xudur loo kuurgala arrintiis si wax looga qabto marka waxaad ka cabsanaysaan haddii aan fahmay garoonka inay soo galaan xoolo ama xayawaano keeni kara dhibaatooyin maaragtay shilal diyaaradeed keeni kara waa mahadsan tahay sax waaye haaruun oo cabsi keliya ma ahan waa ayba dhacday in xoolaha ay soo galaan garoonka oo ay ku sigato diyaarad ka tegi lahayd garoonkaas arrimahaas waa ayba dhaceen marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa si mar labaad aysan usoo noqon oo markii hore oo ay dhaceen ilaahay uu ka badbaadsiyo oo aan dhib dhicin waxaan rajaynaynaa arrintaas in wax laga qabto insha allah waa gartay marka bal waxaad ii faahfaahaysaa sidaad wax uga qabanaysaan iyo shaqada aad haysaan iyo haddii cid a idinka gargaarayso waa mahadsan tahay shaqada aan u socno taan aan kaaga warramo waaye oo ku saabsan arrinta garoonka arrinta garoonka waxaan rabnaa inaan iska kaashano dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed muhiimadda garoonkaas hadda aan u joogno waa in xaaladiisa iyo wixii laga qaban karo ayadoo la iska kaashanayo dhammaan ma jirto ilaa iyo hadda hay-ad ama shaksi ama cid gaara oo keligeed hooshaas inay qabato ku tala gashay laakiin insha allahu tacaala wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo tan federaalka oo iskaashanayo iyo shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed dhammaantood waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si isxiqaana lagu dhiso ilaahay idinkii waana rajaynaynaa insha allah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo u waramaya haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa iminkana kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno cabasho ku saabsan soomaalida dalka suudaan oo lagu qaaliyeeyey deganaashaha ardaynimo ee dalkaasi suudaan waxay ka mid tahay dalalka deeqaha waxbarasho siiya soomaalida tan iyo burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya waxaana hadda ku nool in ka badan shan kun oo soomaali ah kuwaasoo u badan arday wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi laakiin soomaalida ku nool dalkaas gaar ahaan ardayda ayaa kasoo yeeraya cabasho ku aadan lacag kordhin ku saabsan deganaashaha dalkaasi oo si gooni ah u saameynaya iyaga oo keliya gudoomiyaha guud ee ururka ardayda soomaalida suudaan maxamuud cabdulaahi yuusuf oo loo yaqaano jesto oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada khartuum ee caasimada suudaan ayaan weydiiyey cabashada ardayda ee ku saabsan qiimo kordhinta deganaashaha waa salaamaya waana u mahad celinayaa bahda v o a iyagoo isku duuban dhammaantood sida quruxda badan ay noola soo xidhiidheen waddanka suudan waxaa ku nool arday fara badan oo soomaaliyeed ayaa wax ka barata marka la barbar dhigo jaaliyadda oo iyagu yar waxaa ugu faraha badan ee wax ka barta waa arday soomaaliyeed kuwaas oo ku suntan akhlaaq iyo sumcad wanaagsan sumcad wanaagoodaas waxa uu kasbay in reer suudaan shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba ay si fiican usoo dhoweeyaan waan uga mahad celinaynaa annagoo isku duuban ardaygu markuu suudaan soo galo waxaa looga baahan yahay inuu samaysto waxa la dhaho sharci ama dalku joog dalku joogga waxa uu ku samaysanayaa lacag ama ku samaysan jiray lacag u dhiganta labaatan doolar haddii uu hal maalin ka dhacana waxaa ganaax ahaan looga qaadi jiray lacag u dhiganta zero point five dollar sharcigaas waxaa ka midaysan dhammaan ardayda ku nool waddanka suudaan haddii ay yihiin soomaali iyo haddii ay yihiin dowlad kaleba ardayguna wuxuu awood u leeyahay inuu sharciga cusboonaysiisan karo wixii ganaaxi lagu soo qorana iska bixin karo maadaama lacagtu ay jaban tahay waxaana ardayda loogu jabiyey maadaama ay yihiin dad aan shaqaysan sidaa liajligeed ayaa qiimaha jaban ardayda loogu sameeyey way ka bedelan yihiin dadka usoo gala howlo kale iyadoo hawshu ay halkaa marayso ayaa waxaa soo baxay sharci cusub oo sheegaya in ardayda soomaaliyeed oo keliya laga qaado lacag kii hore ka badan ganaax ahaana maalintii looga qaado toban dollar marka uu sharciga cusboonaysiisanayana uu bixiyo lacag tii hore in badan ka badan oo weliba uu ku bixinayo lacaga doolara halka uu awal ku bixin jiray lacagta maxalliga ee dalka laga leeyahay ardayda badankood gaar ahaan kuwa laga yaabo inay bilooyin ka dhacsan tahay deganaashaha ama kuwa aanan awoodin lacag kordhinta ayay saameyn ku yeelanaysaa arrinkan waa kan cabdiraxmaan isxaaq cusmaan oo loo yaqaano bidhaan oo ka mid ah ardayda soomaalida oon kula xiriiray qadka taleefonka sida aad la socoto soomaalida ku nool dalka suudaan boqolkiiba sagaashan iyo shan waa arday halkaani u jooga waxbarashada jaamacadda heerarkeeda kala duwan ardaydaasi ayaa caawimaad ka hela waalidiintooda si ay ugu maareeyaan caawimadaasi noloshooda saameynta ay ardayda soomaaliyeed ku reebatay isbedelkani xusen waxaa jiro arday soomaaliyeed oo doonaya inay u safraan dalkii laakiin waxaa jiraan barnaamijkan awgeed maadaama aysan awoodin in ay bixiyaan lacagaha tirada badan ee ku waajiba ganaac ahaan marka waad dareemi kartaa duruufaha ku xiran qofka ardayga ah isbedelkani ayaa saameyn weyn ku yeeshay ardayda soomaaliyeed iyaga oo ka muujiyey walaac iyo walwalleeriya maadaama ururka ardayda uu mas-uul ka yahay ardayda islamarkaana ay xiriir la leeyihiin dhinacyo kala duwan oo ay ugu horeeyaan safaaradda soomaalida hay-adda socdaalka iyo tan daryeeshaha ardayda ajaaniibta ayaan mar kale waxaan weydiiyey gudoomiyaha ururka ardayda soomaalida suudaan maxamuud cabdilaahi yuusuf jaasto in lagu wargeliyey sababta ka dambeysa qiimo kordhinta sharcigaas markuu soo baxay waxaa dhacay buuq fara badan ardaydu si adag ayay uga falcelisay annaga ayay su-aalo fara badan na soo weydiisay annaguna runtii kama warhayno haddaanu nahay ardayda ee sababta dowladdu ay sharcigan ugu fulinayso ardayda soomaaliyeed oo keliya iyo sabab ka dambaysa in sidaa qaali looga dhigo ma garanano arrinkaas waxay ahayd in safaaraddu ay gasho in safaaraddu ay si dhiibliya ama si qoto dheer ay arrinkaa uga war doonto oo ardayda iyo muwaadiniinta kale ee waddankan ku nool maadaama ay ximaayo u tahay maadaama ay iyadu mas-uul ka tahay in ay arrinkaas ka falgasho oo ka falceliso oo muwaadiniinta la hadasho halka howluhu u marayaana ay la wadaagto si kaylada iyo cabashada muwaadiniintu ay u yaraato ayaa haddaba safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan danjare maxamed sheekh isxaaq oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada khartuum ayaan weydiiyey waxaa ka jira cabashada ku aadan qiimo kordhinta ardayda soomaalida iyo sababta ka dambeysa aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay xuseen adiga iyo dhammaan maamulka idaacadda v o e da waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida aad ugu xaqabtarteen baahida macluumaad ama warbixineed dadka ku hadla soomaaliga meel walba ay dunida ka joogaan intaas kadib arrimahan iqaamada iyo waxyaabahaas la xiriira runtii maalmahan waxaa soo baxay warar aanan la hubin oo weli si rasmi aan uga soo bixin dowladda suudaan oo ku saabsanaa arrimaha la xiriira in iqaamadii lagu qaaliyeeyey taas oo lagu sababeynayo in jaaliyadda suudaan ee soomaaliya oo saas oo kale iyagana iqaamadooda ay kasoo muujiyeen maxaa lahay in ay lacagta laga qaado qaali ay tahay marka wararkaasi dadka isla dhex wareegayeen ayaa waxaan isku daynay in hay-adihii arrimahaasi fuseeya aan aan la xiriirno gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda inay naga shaafiyaan hadday jiraan iyo haddaysan jirin waxay noo sheegeen inaysan jirin arrimahaasi wax lagu qaaliyadeeyey hadda ah laakiin ay jiraan in ay rabaan jaalida suudaan ee ku nool soomaaliya in ayagana loo fiiriyo maxaa la dhahay arrimaha iqaamada in wax haddii laga dhimi karo iyo haddii maxaa lahay si rasmi ah looga dhaafi karo marka way jirtaa taasi laakiin warqad rasmi ah dowladda ka soo baxday ma jirto inkastoo sida uu sheegay danjire maxamed sheekh isxaaq aysan jirin faafin rasmi ah oo ku saabsan qiimo kordhinta deganaanshaha ardayda haddana waxaa jira arday la sheegay in lagu soo wargeliyey lacag kordhinta marka isku dayeen inay soo cusboonaysiiyaan deganaanshaha waa kan mar kale cabdulaahi yuusuf jesto gudoomiyaha ururka ardayda soomaalida suudaan ilaa hadda ma hayno jawaab rasmiya oo ah in lacagtaas keli ku gaara ardayda soomaaliyeed in gebi ahaanba lacagtaa laga noqday laakiin weli sharcigaas sidiisii hore ayuu u shaqaynayaa wax iska bedelena ma jirto ardaydana sidii bay cabashadii u qabtaa danjire maxamed sheekh isxaaq safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ayaan mar kale weydiiyey dadaalada ay ku xaqiijinayaan in la hakiyo qiimo kordhinta deganaanshaha ardayda dadaalka annaga aan wadno waxaa waaye haddii arrimahaasi ay jiraan in meesha laga saaro oo aysan soo bixin hadda wax oo jaaliyada soomaaliyeed culays ku noqonayo haddii de codsi oo dhinaca jaaliyada suudaan uu ka jirana aan dowladdii soomaaliya iyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adihii kaloo huseeyana ay arrimahaasi ka shaqeeyaan gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda horeyna ugu shaqeynayay wasiirka arrimaha dibadda iyo tiinkiisa guud ahaanna xogeyaha joogtadaha wasaaradda waxayna ku dhammaanaysaa insha allahu si fiican bay ku dhammaanaysaa laakiin waxaan ugu bishaareynayna dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ka walwalsanaa caruurtooda halkan joogo iyo jaaliyadda iyo ardayda halkan joogo in ilaahay hadda aysan jirin wax rasmi ah oo lagu soo kordhiyey isla markaas hadday ay jireena tallaabo rasmi ay ka qaadanayaan dowladda oo aan wax lagu kordhinayo aysan jirin marka intaasaan ugu bishaareynayna taasayna mas-uuliyiintii aan la kulanno ku foomgareeyeen danjire maxamed sheekh isxaaq safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ayaa waraysiga kadib axaddii shalay ahayd qoraal ahaan iigu xaqiijiyey in kulan uu la qaatay hay-adaha quseeya arrinkan uu ku soo gabagaboobay in qiimaha deganaanshaha ardayda ee soomaalida lagu soo celiyey sidii hore oo aanan jiri doonin wax qiimo kordhina dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay cabasho ku saabsan soomaalida dalka suudaan oo lagu qaaliyeeyey deganaanshaha ardaynimo ee dalkaasi inta aan mar kale kulmi doonno waa anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen nuur xaaji
haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaaba ee horyaalka waddanka sbain ayaa habeenkii xalay ah xilli ciyaareedka labada kun sagaaliyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka lasoo gabagabeeyey horyaalkan oo hakad loo geliyey cudurka coronavirus dartiis ayaa markii dib laysugu soo noqday waxaa guulo isdaba joog ah gaartay kooxda kubadda cagta ee real madrid halka kooxda kubadda cagta ee barcelona oo coronavirus ka hor hogaaminaysay horyaalka waddanka sbain uu koobku gacanteeda ka baxay islamarkaasina guuldarooyin isxixiga ay la kulantay markii dib laysugu soo noqday real madrid oo taa ka faa'iidaysatana waxaa u suura gashay in horyaalka xilli ciyaareedkan ay iyadu ku guulaysato waxaase xusid mudan habeenkii xalay ahaa in kulankii ugu dambeeyey ee kooxdu ciyaartay ay booqatay guriga kooxda kubadda cagta ee laganees kooxda laganees ayaa waxaay ka cararaysay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka sbain laakiin nasiib darro taasi ma aanay dhicin oo real madrid ayaa ku istaagtay hubisayna in laganees aanay xilli ciyaareedka dambe ka mid noqonin labaatanka kooxood ee ka ciyaaraya horyaalka waddanka sbain real madrid ayaa labiyo laba bareejaha ku celisay taasi oo ka dhigan in laganees ay ka mid noqonayso saddexda kooxood ee ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka sbain ciyaaryahan sergio ramos ayaa labada gool mid ka mida dhaliyey waxaana xusid mudan ciyaaryahankan daafac uga ciyaara kooxda real madrid ee kabtanka u ah inuu isagu sanadkan ciyaaryahaano weerara ka ciyaara qaarkood dunida uu isagu ka goolal badan yahayo laba-iyo toban gool ayuu xilli ciyaareedkan dhaliyey walow ay ragoorayaal u badnaayeen haddana kulankii habeenkii xalay ahaa goolka uu dhaliyey waxa uu ahaa mid aan rigooro ahayn oo madaxa ayuu shabaqa kula hubsaday real madrid waa horyaalka waddanka sbain laakiin kooxda kubadda cagtae barcelona oo kaalinta labaad xaqiiqsatay inay ku nagaanayso iyo caradii koobka laga qaaday kala dudhacday kooxda kubadda cagta ee divertivo alaves waxaana divertivo dusha loo saaray shan gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku badisay ciyaaryahan leonel messi ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey halka uu mid kalena dhigay ciyaaryahan leonel messi ayaan xilli ciyaareedkan cooba del rey iyo koobka horyaalka laliga midna aan ku guulaysanaynin walow uu haysto fursad uu ku qaadi karo koobka champions leaga oo bartamaha bisha agost bilaabanaya haddii aan jalleeco sida horyaalka waddanka sbain kooxaha uga qaybgalaya tartanka qaaradda yurub ee ciyaaraha oroba leaga iyo champions league ayaa waxay kaliyiin kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday barcelona ayaa laba ah atletica madrid ayaa kaalinta saddexaad gashay saviyana kaalinta afaraad ayay ku jirtaa taasi oo macnaheedu tahay afartaasi kooxood ayaa sbain xilli ciyaareedka dambe uga qaybgalaya koobka champions league halka valerial iyo real sociedadna ay ka qaybgalayaan koobka oroba league dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jalleecana kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa dhagtidhiiga loo daray oo kooxda chelsea ayaa garoonka wimberley stadium ku dubatay saddex gool iyo hal ayaa manchester united iyo macalinkooda oligana solshire lagaga badiyey waxaana xusid mudan in goolhayahooda david dahiya loo aanaynayo guuldarrada soo gaartay kooxda manchester united oo laba gool oo u badbaadin karay ay dib mareen shabaqana ay u dhaafeen waxaa soo baxaya warar sheegaya haatan amaba cadaadis ku imaanaya macalinka oligana solshire inuu david dahiya goolhayihiisa kursiga kaydka ku celiyo isla markaasina xilli ciyaareedka dambe uu soo qaatay wiilka daynta kaga maqan ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee shevil united goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa kulankan ay ka soo adkaatay manchester united ee f a kaabka waxay ugu soo baxday koobka f a kaabka ciyaartiisa kama dambaysta ah oo ay fooda isgelin doonaan kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo iyadu habeenkii sabtida ahayd ka soo kabadisay kooxda manchester city oo iyadu koobka difaacanaysa labadan kooxood ee arsenaal iyo chelsea oo ka wada dhisan magaalada london ayaa garoonka magaalada london ee wimberley stadium ku kulmaya kowda bisha agost waddanka talyaaniga haddii aana jalleeco kulamo adag oo horyaalkaasi ka tirsan ayaa layskaga horimid iyadoo kooxuhu ay ku xafiiltamayaan sidii ay kaalimaha sare iyo weliba ka badbaadida ciyaaraha serbida ay kooxuhu ku dagaalamayaan barma ayaa waxaa ka badisay samadoria saddex iyo laba ayaa laga adkaaday berisia waxa ay ka badisay sbaal laba iyo hal ayay kaga badisay fiorentinana torino waxaay ku martay laba gool iyo waxaba genoa lej ayay laba iyo hal ku qabatay halka tiro taal la egna kooxda udinesa dusha ay ugu saartay kooxda kubadda cagta ee napoli roma ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta inter waxaa inter ku celisay bareja labiyo laba taasi oo ka dhigan rajada ay ka qabto horyaalka waddankaasi inay ku guulaysato in ay ceel ku dhacday maadaama kooxda kubadda cagta yuventus oo kulan u dhiman yahay dheeraadihii ay iyadu haatan ka sarrayso inter shan dhibcood oo toddobaatan iyo toddoba dhibic iyo horyaalka dalkaasi ku hogaaminayso waxaa kubadda cagta ee leje breshiya iyo sbal ayaa iyagu sanadkan looga cabsanayaa inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka talyaaniga waxaa weliba xaqiiqsatay inay ciyaarahaasi ku noqonayaan kooxda kubadda cagta ee sbal oo iyadu ka mid noqon doonta xilli ciyaareedka dambe kooxaha ka qaybgelaya ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi weli horyaalka ingiriiskuma aanu soo dhammaanin oo dhinaca hoose ayaa lagu kala xafiiltamaya iyo champions leaga sidii loogu soo gudbi lahaa kooxda kubadda cagta f c banmouth ayaa u muuqanaysa inay xilligan ciyaarahan ka baxayso oy serbiyada ku biirayso maadaama southampton ay laba gool iyo waxba kaga badisay tottenhamna waxa ay saddex gool iyo waxba kaga badisay kooxda lester city oo haatan kaalinteeda afaraad ee horyaalka wadanku ay qalqiil ku jirto dhegeystayaal barnaamijkii faaqiirada ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa masxadoyda la sidaya nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha maxamuud mascadda ayaa nala socodsiinayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegaystayaal aynu u leexano dhinacii heesaha idaacadii fiidnimona waa naga intaas cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo saare cabdi axmed aba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo